it.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labada bisha nofembar sannadka laba kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacadda waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo nuur xasan nuur
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti inoogu yihiin dhallinyaro ka qaybgelaysa gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadda ee magaalada beledweyne waana maqashiinta badan inay dad badan biyihii qaadeen oo labaatan jirre ah oo haddeertaana meedkooda qaarna la la'yahay qaarna la helay dhallinyarada markas iyaga diyaar wuxuu u yihiin in ay xooggooda siiyaano dadka jilicsan sida maamooyinkoo kale ilmaha yararkoo kale xoolaha naftirkoo lagama reebi karo dadkii xoolihii iyagoona filinayn ayaa ku imaadeen kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
tobannaan kun oo reer ciraaq ah oo isugu soo ururay fagaaraha xorriyadda ee magaalada baqhdaad ayaa dhigaya mudaharaadkii ugu weynaa ee ka dhan ah dowladda ciraaq tan iyo intii ay soo bilowdeen dibadbaxyada bil ka hor mudaaharaadayaal caalama lulaya ayaa soo buuxiyey fagaaraha iyo waddooyinka muhimka ah jimcihii shalay qaar ka mid a dibadbaxayaasha ayaa caradoodu ay ku wajahan tahay iiraan oo xiriir dhow la leh qaar ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee dalka ciraaq dibadbaxyada oo kordhay maalmihii u dambeeyey ayaa mudaaharaadyadu waxa ay iska hor yimaadeen xoogaga ammaanka taas oo sababtay in la dilo dad badan saraakiisha ammaanka iyo caafimaadka ayaa sheegay in laba boqol iyo labaatan iyo shan qof ay ku dhinteen dibadbaxyada bishii lasoo dhaafay oo ay ku jiraan shan qof oo jimcihii shalay u dhintay dhaawacyadii soo gaaray
ciidamada turkiga iyo kuwa ruushka ayaa jimcihii shalay si wada jir ah rondo uga bilaabay waqooyiga suuriya si ay u hubiyaan in maleeshiyaadka kurdiga ah ay ka baxeen deegaanada u dhow xadka turkiga rondada ay labada ciidan isla sameeyeen ayaa ka dambeysay kadib heshiis toddobaadkii hore magaalada soshi ee dalka ruushiya ku dhex maray madaxweyne erdogan iyo madaxweyne putin labada hogaamiye ayaa ku heshiiyey in maleeshiyaadka kurdiyiinta suuriya laga nadiifiyo deegaanada ku yaala xadka suuriya ay la wadaagto turkiga sidoo kalena ay labada dhinac ay aagaga lagu xereeyey si wada jir ah ay ugu gaaf wareegaan turkiga ayaa rabay in zoon ka caagan dagaalka uu ka sameeyo xadka uu la wadaago suuriya si loo dejiyo malaayiin qaxooti suuriyaan ah oo hadda ku nool dalka turkiga
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa idaacadda v o a markanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa beledweyne noogu soo diyaariyey waryaheenna xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada baledweyne waxaan ku soo qaadan doonaa dhallinyaro iskood isu abaabulay oo gurmud bani-aadamnimo u sameeyey dadka ay saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle dhallinyaradan ayaa waxay u gurmadaan dadka ku go-doonsan iyo dadka dhaqaale ahaan liita ee awoodi waayey in ay ka barakacaan fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle magacayga waa cabdixakiin maxamuud xasan runtii aniga waxaan ku noolahay xaafadda xawtaako khaasatan laanta bulxaable runtii waa jirtaa iyadoo dadkii biyo ay haayaano ayaa waxaa imaaday roob aad u xoog badan oo biyo dhig badan sameeyey waana dareemi kartaa xilli lix saac ah dadkii xaafadda waa wada qayliyeen waa laisku soo baxay dhallinyaradii aniga markaas oon ugu firfircoonad oo runtii sameeyey inaan ku samata bixinno meel alla meeshii taag ah markaas aan isleena ku badbaadi karaan hooyooyinkoo kale caruurtoo kale xoolahoo kale xitaa dadka waxaa xoolaha u xirnaa iyaga naftirkoo nafleyda ka mid yihiin marka waxaa jira gurmad xoog leh oo runtii anaga ka dhallinyaro ahaan aan isku xilqaanay xaafaddaasi oon u samaynay bulshada lix saac habeenimo haddii maanta qayla soo yeerto in aan markaas aan samato bixinno ayaan isku abaabulnay haddana waxaan diyaar u nahay weliga biibaxa aniga kama qaxin waxaan diyaar u ahay markaas u taagnay in aan markasta kuwii haraadiga markaas ku haray oo jilicsan in aan samato bixinno marka taasaa ayay noqotay marka isku xilqaana dhallinyaradani in aan soo saarno dadkaas
haye adigana bismillaah anoo magacayga ku bilaabaya magacayga waxaa la yidhahdaa cabdirasaaq calmi cabdulle waxaan ahay dhallinyarada mar kaste magaaladan markii musiibooyinkan rabaaniga ay imaadaan ku harto isku dayo dadka inay qofka jilicsan ama waxaa jirta waxyaabo badan oo qofka gargaarku mid kastoo noqdaa waxaa dhacdaa dadku waxay u badan yihiin magaaladan waxaa jooga dad badan oo xoogsate ah barnaamijkii markuu burburo oo xoogsatadii barnaamijkii oo dadku dhallinyarada ay ku shaqaysanayeen markuu burburo waxaa dhacdo in dadkii dabkii ka damo qaab ahaan in dhalinyar ahaan anagoo cidna abaabulsho ay jirin inaan inta is abaabulno war maanta hebel waa xaaladiisu waa xun tahay hebel ha loo gargaaro ama qof kale oo ama qof uu soo waco oo dhaho niyow arrintaasaa jirta musiibadaasaa meeshas ka dhacda qoyskaasu dabku waa ka dansan yahay dhibkaasaa jira culayskaasaa ciddaas haysta qoyskaas haysto in dhalinyar ahaan inta isku abaabulno iyadoo cidna abaabulsho ay jirin aan u guumanno oo qoyskaas waxa aan u fidan karno macaawine ah aan u fidinno hadday noqoto hadda wax la isticmaalo shilin soomaaliya waxa la yidhaha ma jiraan dadku inta badan waxay isticmaalaan lacagahan oo e v z-ga la yidhahdo isticmaalaan inta badan marka waxaan isku daynaa inta badan qofka ugu dhow oo qofkaas ka soo deyriyey in aan inta waxaan qaba karna qabanno aan aruurinno aan dhahno qofkaas waxa aad sii kartid wixii ugu dhow oo qofkaas ama dhowr qofood qofkii wixii adiga markaas qofka qofka kale soo u daran yahay ay dhacdo ama qofkii qofkaas ka soo qeyliyey in loo xil saara asaga marka cidna abaabulsho ma jirto laakiin annagaa iskeena isku abaabulnay macnaha maadaama musiibooyinkan musiibo rabaani ay yihiin haddana ka dhallinyaro ahaan way waxaan wax naga macnaha waxaan anagu anagu waa kaalmo waan samayn karnaa oo dadkii dhiig joojin waan samayn karnaa laakiin awood naga badan waaye oo dhaqaale ahaan magaaladu hadda way iska liidataa markii loo fiirsho xagga dhalinyarada iyo ganacsatada dhalinyarada way yaryihiin waa dadku waxay ku nool yihiin dad oo xirfado yaryar iyo barnaamijyo qof oo dadka shaqaalahana aad u yaryihiin marka way dhacdaa ayadoo cidna abaabusho ay jirin inaan annaga inta is abaabulno dadku waa dadkeennii aan dhahno wixii aan samata bixi karno wixii aan waxoo qaban karna dhiig joojin aan qabanno marka arrintaasaan samaynaa mar kaste ayadoo cidna abaabusho ay jirin waa waa iga soo dhawaada warka haye adigana runtii ani magacayga waxaa leedaha faarax maxamuud cawaale waa biibaxadii igu horreysay oo aan joogo magaalada beledweyne maxay ahayday intii gud manaa waa macnaha biyuhu waxayna soo galeen wakti oo habeen ah oo lix saac oo habeennimo howlaha aan qabanay waxaa ka mid ah inaan badbaadinay dad oo biyaha ku dhex jiro oo waayeello ahay iyo dad kaloo dalka odoonsan waxyaalaha aan qabanay waxaa ka mid ah in dad dabka shida waayey oo waxba haysan oo go'doonna ah in ayagana mataqaanaa aan kaalmaynay oo aan jeebkeena wax ka siinay iyo dad kaleeto oo aan mataqaanaa meelihii ku jireen laga soo saaray oo laga soo baxshay oo qaar kaartameer lagu soo qaaday qaarna mataqaanaa meelo kale la geeyey dad kaleeto oo mataqaanaa oo gurmud waxaa loo sameeyey dhallinyaradu waa tiim fara badan waxay waxay ka mid ahaayeen diim waxaa jiro dadkii ku qallimay doontii maxay ahday maalintii isniinta ahayd in ay u gurmadeen dadkii oo meeshaas dhibaatada ka soo gaartay in meydkoodii lasoo saaro oo la aaso dad kaleeto oo madaxayn ayagoo nool lasoo badbaadiyey runtan ilaa hadda waxaan gurmudkiiaan wadnaa waxaana diyaar u nahay in mataqaanaa in allaalay intii mataqaanaa xaaladda hadda oo emergencyga lagu jiro dhinac ay u baxayso in aan habeen iyo maalin u taagnaano si aan ummaddan u badbaadin lahayn wax allaale waxaan maxay u qaban kartan oo qabal aan u qabanno wax allaale wixii contribution oon mataqaanaa aan heli karnone dadka tabarteer aan kuta aan mataqaanaa ku taakulayno arrinta kaloo jirtana macnaha cid kasta oo mataqaanaa dadkan wax u tiri kartana aan qayldhaan aan u jeedin u tirno si ay wax ula soo gaaraan maxay ahayday arrinta mataqaanaa halkaas waaye waxaan ilaahan ka baryaynaa in uu mataqaanaa dhibaatadan iyo maxaahd biyahan ilaah nagu dulqaado
cabdixakiin waxaa sheegtay in dadka habeen madow aada u gurmateen oo biyihii aad ka saarteen oo meel bannaana aad geyseen dadka markaad eh, ka saartaan xaafadihii ay deganaayeen eh, maxaa ugu tala gasheen xaggee aad geynaysaan ma deegaanada loo barakacaad u qaxiseen xaggee geyseen Een, runtii wallaahi ee, horta haddaan geylahan deegaanadii oo dadka u qaxeen hadaa geylahan waxaa go-a isku socodkii een, waddadii waad aragtay biyaha waxay u duulayaan si aan caadi ahayn adigoo isdhahaya dad qaxi in ay kugu dhacdo inaad qof aad badbaadi weyso markaas ee biyaha ay dafaano waana maqashay inta badan inay dad badan biyihii qaadeen oo labaatan jirre ah oo runtii xooggan oo haddeertaana meedkooda een, qaarna la la'yahay qaarna la helay Een, annaga markasta waxaan diyaar u nahnay ama u diyaarsan nahnay een, geed dheer iyo geed gaabanna aan u kornay in dadkaasi mar kasta meel alla meeshii qaleel ah ama ha noqoto dabaq ama oo dhowr beri uu- uu qofka ku nagaadi karo ama ha noqoto meel taag ah ama ha noqoto een, hadda saan u samaynoo kale alwaaxyo badan aan saarsaarnay sariiro badan aan saarsaarnay waddada naftarkeeda biyaha waa ku yaryihiin inta badan waxaan samaynay waddada dhexdeeda waxaan uga samaynay een, bac ayaan kor uga xirnay een, waddada dhexdeeda ayaan dejinnay ilmaha saasay balkan ku ku nabad qabaan haddeertaan haddii biyo kaloo oo zaa'id haddana imaadaan haddana waxaa noo sii qorshaysan xilli kasta celdhaan soo yeerto oon la ballanay dadka hoteelada leh ama dabaqyada dheer dheer leh ayaa waxaan ka diyaarinay dhowr qol oo dadkaasi oo dib haddana loogu rari karo haddii biyaha ay sii xoogaystaan aan ugu talagalnay laakiin hadda waxaad u malaysaa xoogooda sidii hore inay biyaha ay ka dhamiyeen inkastoo haddana celdhaan kale haddana lasoo sheego etoobiya oo leey roobab xoog leh haddana ka socdo dhallinyarada markasta iyaga diyaar wuxuu u yihiin in ay xooggooda siiyaano dadka jilicsan sida een, maamooyinka oo kale ilmaha yararka oo kale een, xoolaha naftirkooda lagama reebi karo dadkii xoolahii iyagoona filnayn ayaa ku imaaday iyaga bahaayin waa naftirkoodaba nafay leeyihiin mayeeraanka ayaa la waa oqobay leeyihiin naftirkooda waa qaadnay waxaan geynay meelo qaleel ah een, waxaan uga doonnay een, een, magaalada meel ka baxsan aan dad badan u celdhaamin doomanaa nagula keena bal balkaasaa xataa u dhigno hadeertaan maanta ay mayeeraanka xataa naftirkooda ay ku nool yihiin dadkii kaloo jilicsanna waxaan u wacnay dadka micnaha tujaarada inkastoo annaga dhalinyar oo aan iska nahno oo micnaha in- in- oo inta badan waxba saas aan haynin balse laakiin waxaan ula kaalmaysanay ganacsatada waxaan farta ugu fiiqnaa dadka aan maanta dabkooda shidi karin si micnaa dabkooda loogu shido Een, wixii dabkooda shida karna iyaga naftirkooda inaan ku wacyigelino aan u sheegno deriskaada maanta way liitaane een, dabka waa ka dansiya haddaad u kici karta dabka u kici dhallinyaradana saasaa isku abaabulnay wayna si wanaagsan ayayna ku socotaa wax badan oo- oo maanta oo isdhehi lahayn dadka ku baabi'i lahaayeen waa waa ka badbaadin ilaahay ka suko Een, wax kasta waxaa ummadda iyaga hadday isku naxariistaan een, waxay heli karaan een, gurmad ayay heli karaan laakiin haddaysan ummadda isku naxariisan wax gurmad ay heli karaan haba yaraatee ma jirto marka intaasaan uga bixilaan Een, cabdirasaaq waxaa tiri een, dhallinyaradu ayagaa is abaabulay oo shaqsi shaqsi ay shaqada u qabanayaan mar haddii eh, hawsha aad qabanaysaan ay tahay gurmad maxaa diidaya inaad isku timaadaan oo aad ka tashataan hadba meesha loo duulayo ama aad samaysataan dallad eh, muddada dhibaatadan ay taagan tahay kan dhallinyar ahaan
wax diidayo ma jiro walaalkay aniga horta ka cabdirasaaq ahaan waxaan deganahay xaafadaha uu musiibada ugu badan oo xaafadan kooshin oo kale waxaanu marka wax la filayo ma ahayn wax emergency ku yimid ay ahaayeen qof waliba marka meeshii uu markaas isleeyahay meeshanaad ka qaban kartaa uu ka qabanaya wax macnaha waan samayn doonaa insha allahu waan dadaalaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan barnaamijkan samayno waxaan waxaan aqoon jirnay ma ahan wax mus- musiibo oo dabiiciyo la aqoon jira ma ahan wax emergency oo haddeertaan nooga horreysa waaye oo ma sanooyinkan damba nagu soo laalaabtay mana dhicin hadda kor inaan samayno laakiin hadda kadib waan rajaynaynaa inaan u abaabulno wayna fiican tahay aaday u fiican tahay maadaama marka hadda ay wixii emergency qof walba meeshuu ka qaban karo dhallinyarada dadku waa dadkiisii oo u istaagay oo ka qabto qof wax kaalmay kara dhallinyaro kaloo is abaabushay way jiraan xitaa oo meelaha biyuhu dadku ay dafayaan raba inay ta tagaan fadhiis ay joogaan dabaalana meelaha hadda biyuhu ay dafayaan meelaha doomanku meesha doontu ay ka daftay agteeda meelaha waxaa jira khatar ah oo dadku maalmihii lasoo dhaafay biyuhu aad ay u dafaayeen dhallinyaro iskooda isku abaabulo kalaa jiray waa ku mahadsan yihiin dhallinyaro wanaagsan waaye waxay samaynayaan qofkii biyuhu qaadaanba waa soo qabanayeen way bixinayeen degga kale ay geynayeen marka qof waliba meesha uu joogay oo iska abaabulay qofkii markaas qof kale dareemayey oo walaalkiisa oo inuu ka maqan yahay uu macnaha u- uu ka gaaray wuxuu lahaa wareebelow maanta meeshaan ay ka gudboontahay aan ka qabanno intay ka gudboontahay aan ka qabanno intaa laga jilicsanya inta waxay haddii aan wax heli karno qofkan hebel aan kaalmayno ama qof kale hebela ay soo wacay oo nihu arrinta meeshaasi jirta waa ka xun tahay meeshaasi ku jiraan ay ku go'doonsan yihiin ha loo gurmado qof wuxuu samayn karo markaas inta isla joogto waxay qaban kartay qabanayeen laakiin barnaamijka xuseen oo aad sheegtay wuu fiican yahay waana samaynaynaa insha allah waana dadaalaynaa haddii ilaah yidhaahdo Een, faarax waxaa tiri eh, dhallinyaradu waxay samaynayaan gurmad oo doomaha ay saaran yihiin oo dadka xataa ee doontu la rogmatay baadigoobkooda qayb ayay ka qaateen dhallinyaradaas baa cid dhaqaalo ku siisay in shaqadaas ay qabtaan ma jirto maya maya dhallinyaradaas cid shaqa cid cid oo dhaqaalo ku siisa ma jirto waa dhallinyaro mataqaanaa ka tamqatay dhibaatada walaalahood ku dhacay waa dhallinyaro mataqaanaa haddii oo laku didin oo la murugooday maxay dadka walaalahood oo mataqaanaa dhibaatadaas oo ku waxyeeloobay Eh, runtii maxay ahayday eh, hadda waxyaalaha noo qorshaysan waxay tahay in aan samayno dhallinyaro oo weliba lasoo tababaro oo weliba aan ka kaashano mataqaana cid kasta oo garab nagu siinayso oo loo soo tababaro arrimahan markay dhacaan disastarka oo kaleeto in oo riskiyuka eh, qaabaha looga hortago oo u tababaran in mataqaanaa waxaan rajaynaa mustaqbalka in magaalada beledweyne ay hesho mataqaanaa rag u tababaran arrimahaas oo meelaha khatarta ah oo noocaas oo kale markay dhacaan loo tiro meel kastana way ka jirtaa marka insha allah waxaa- waxaan ku dadaali doonaa in la sameeyo dhallinyaro u tababaran arrimaha riskiga haddana dhallinyarada waa ku mahadsan yihiin sida sharafta le isku abaabuleen ee hoos u qabanayeen mataqaana cid mataqaana noo maqanna ma laha waxaana rabaa in mataqaana dhallinyarada inta maqlaysa inta dhegaysanayso iyo inta mataqaana howlaha gurmadka ka qayb qaatay iyo kuwa hadda u diyaarsanbo howlaha ay wadaan waa ku mahadsan yihiin halkan ha laga sii wado howsha annagana diyaar waxuna habeen iyo maalin inaan howshaas u taaganahay Een, cabdixakiin ee, abaabulkan hadda dhallinyarada ay sameynayaan oo shaqsi shaqsiga ah ay isu abaabulayaan si ay gurmad u sameeyaan maxay kula tahay dhallinyarada beledweyne inay ka baran karaan dhibaatooyinka sidaan oo kale markay yimaadaan wallaahi een, dhowr biyo baxa ayaa soo baxday een, tanoo kale laakiin weli lama qaban waxay dadka ka dhaxleen inta badan markuu qof masiibo mar dhacdo ma- masiibo labaad ee dhacdo midda saddexaad waxaa laga yaabaa inuu gaashaan samayso tan waxaa nugu dhaliyay in aan gaashaan samaysano oon dhallinyaradana isku xirnaano oonan markii ay qayldhaan yeerto oo la war ciday maanta biyihii u wada gudbeeno iyagoo hurdaayo ayay joodareyda ka ka wada qooyeen markii la waa u soo baxnaa ee, waa isku imaanaa meel alla meeshii aan dhihi karna markaas dadkaas waa u qaxi kartiin ama ilmahooda garabka ugu qaado hadda ilmo yaraa oo mirasa yarre oo markaasba qaarkood dhashay xitaa oo aan qaadnay aan garabka saarnay dadka waayeelada waxaan waa garab qabanay garabkan qabanay meelaha taagga ee fuli karnaa saarnay een, bacdi roobaa da-a markaasoo kale waxaa waa waa arrin riski ah waxaa darna biyihiina hoosa kaaga socdaan koran rooba kaaga daba qofkii wuxuu kaa rabaa tii hoosena ma ka difaaci kartid laakiin tii kore ayaa waxaa samayn kartaa inaad bac markaas u xirto garoon shiid ood u diyaari oo micnaha tiirar u surtid xitaa waxaa dhacday in anagoo istaagii bacda ku hayn u istaagan inaan u samayno annaga aan u noqono tiirar cama u noqono oo dhallinyarada ee geesaha ka istaagan bacyay ka qabteen si dadkaas u onkortaana markaas oon roobka kore uga badbaadino een, sariiraha korkoodan aan iyagana saarno dan kadib saas ay ku gaartay wuxuu bilowday laba sac xiriir ayuu socday roobka labadaas sac waa taagneen waxaan u taagnayn inaan ummaddeena aan u shaqayno oon dul taagnaano bacdaasna aan u hayno annaga aan u noqono tiirarkii markaas een, bacda lagu xeri lahaa oo kale in annaga u noqono marka taas waxay na- na bartay m- een, musiibooyin badanaa soo marnay marka dadka inay isku gargaaraan taas xitaa waxaa waaye waa qofkii markaas wuxuu helaya ajar ayuu helaya markii hore laakiin ma la aqoon jirin laakiin hadda dhallinyarada markas waxay diyaar u yihiin inay markas gargaar la garab taagnaan dadkooda ay cabdirasaaq dhallinyaradu maxay ka barteen dhibaatooyinka maanta ka jira beledweyne oo kale markay yimaadaan arrintaa markay dhacdo waxaa la dhihi karaa walaalkay xuseen wax badan ay ka barteen dhallinyaradu waxyaabaha maanta jira musiibooyinka waxaan hore u arki jirnay horta ma ahan dhallinyar ahaan laakiin waxaan dhihi karnaa khibradda aan ka barannay berri ka maalin insha allah waxaan rajaynaynaa ilahay naguma keeno horta laakiin waxaan rajaynaynaa waxyaabaha aan ka barannay inaan is abaabulno oo barnaamijyadan oo kale intaysan dhicin ka hor aan ka gaashamanno wixii aan qaban karna aan ka qabanno annagu abaabulan ee barnaamijyadan ay maadana saasaan rajaynaa insha allah oon wax badan ka baranno haye faarax wallaahi runtii eh, dhallinyarada eh, arrintan dhibaatooyinkan waxba cashir badan ay ka barteen waxyaalaha ugu badan hadda ay saamaysan dhallinyarada waaye dadka hadda mataqaanaa ku waxyeeloobana boqolkiiba siddeetan waa dhallinyaro marka maxay ahayd insha allahu tacaala waxaan rajaynaa maxay ahayd wa- sanada dambe oo soo socda dowla naf nagu gaarsiiyo in mataqaanaa arrimahan laga gaashaaman doono maxay ahayd deem adagna la samayn doono oo weliba mataqaanaa een, tababar fiican u leh mataqaanaa oo xirfad u leh midda kalena aan heli doono maxay ahayday toban kuwa hadda lagu qalimay oo qal- oo qariban ah kuwa ka fiican oo mataqaanaa siguurtigooda laysku hadlay karo waxaa intaa ku idil barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne inta barnaamijkan mid la mid aan dib kaga kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane ayaa barnaamijkaasi noo soo diyaariyay halka aad kala socoteenna waa v o a haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada wararkii ciyaaraha horyaalka premier league ingiriiska ayaan ku hormari doonaa cabdulqaadir samakaab ayaana isha ku haya cabdulqaadir eh, manchester ayaa galabta ciyaari doonta gordhow Een, kulamadii ugu dhowaana waa ay badisay marka ma laga yaabaa inay guushaasi sii wado
Ee, waxaa laleeyahay kooxdan sidii ay hoos ugu dhacday weliba xilli ciyaareedkan waa markii ugu horreysay oo saddex ciyaarood oo tartamada kala duwana ay badiyaan oo isku xigta Ee, haddii aad xusuusatid kulankii yurub liiga iyo carabow cup oo jersey ay garaaceen iyo weliba ee, maca- ayaa laleeyahay marka iyo hal kulan oo horyaalka ah marka ee, tijaabo adag ayuu marayaa macalinka ee, manchester united oliganer solsha marka galabta wuxuu la ciyaarayaa kooxda bournemouth ayay la ciyaarayaan oo ay booqanayaan ee, isaga iyo wiilashiisa marka kooxdan dhaawacay ayaa markii hore haystay mushkilada kasokow ee, mushkilad guud oo haysata kasokow ee, dhaawacay ayaa jiray waxaa usoo laabtay antoni marsal laakiin paul pogba ma soo laabanin laakiin waxaa laleeyahay pogba lama tabi doono sababtoo ah waxaa soo baxay scott mctominay oo la yiri wuxuu buuxiyey booskii pogba oo oo labiyi labaatan jir ah oo kasoo dhexbaxay kuliyadda ciyaaraha ee manchester united marka eh, ciyaartoyda da'da yar ayuu aad u doorbidaya marka tababare solsha hadda marka waxay rabaan inay badiyaan kooxda waxa ay ku jiraan kaalin yani aan looga baran manchester united sidii loogu yaqiinay haddii marka ciyaartan ay badiyaan waxa ay kor usoo qaadaysaa eh, niyadda taageerayaasha iyo kooxda guud ahaan warar kale oo soo baxayan waxay sheegayaan in kooxda manchester united laga yaabo in la iibiyo oo milyaneerka eh, ama dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga eh, maxamed bin salmaan uu ku baayacayaa la yiri saddex bilyan oo dollar Eh, marka marka waxaa laleeyahay kooxdan haddii ay iibsadaan maalqabeennada reer carbeed waxaa laga yaabaa inay sida b s g iyo kale iyo manchester city oo kale lacagaha hor leh loo sii geliyo oo laga yaaba in meelihii ay joogi jirto ay kusoo laabtaan waayahay eh, ciyaaro kale ayaa dhici doona een, galabta iyo caawa fiidkii dhinaca ingiriiska kooxaha waaweyn ayaan intooda badan ciyaari doona arsenal waxay la dheeli doontaa kooxda wolves kooxda horyaalka horkacaysa ee liverpoolna waxa ay u- marti u noqon doontaa aston villa manchester city oo kusoo xigta ayaa la ciyaari doonta southampton chelseana waxa ay marti u tahay caawa kooxda watford dhinaca talyaaniga ee seriaada saddex ciyaarood oo kulkulul ayaa dhici doona ee kooxaha isku haysta horyaalka cabdiqaadirow ee inter milan iyo yuventus labaduba laba koox oo culus ayay la ciyaari doonaan Ee, inter caawa waxay la- ay mart- marti u noqon doontaa kooxda bolonia oo maalmahan laga yaabanaa een, tababare mihalovic tababare caan ahna uu wato marka een, ciyaartaas oo kale maxaa laga filan karaa yuvane derbigii torino ayay la ciyaari doontaa Eh, waa mahadsan tahay nuur Eh, juventus iyo torino mar kasta waa kulan adag xitaa haddii torino ay ku jirto xaalad adag waxay sameeyaan waxyaabo cajiib ah si ay isaga dhiciyaan kooxda ay isku magaalada yihiin marka yuve haddii ay fursad dhumiso markaas hogaanka ayaa lagala wareegi doonaa inter milanna markii ugu horreysay ayay ay muddo hogaan qabatay inkastoo juventus ay markii dambe la wareegtay haddana waxay raadinaysaa inaysan ka harin ugu yaraan halka ay joogaan oo ah yacni eh, haddii ay di- hoos usii dhacaan waxaa laga yaabaa inay ka niyad jabaan marka torino aan idhaahde bolonio iyo inter milan ayaa ah kulanka ugu adag ayaa la dhihi karaa ee toddobaadka Eh, kulankan eh, torino derbina waa la dhihi karaa waa kulan adag laakiin mar kasta cadaadiska wuxuu saaran yahay kooxda in- inter milan oo doonaysa inay mar kale hogaanka kusoo laabato ciyaar kale oo xiise leh ayaa iyana dhex mari doonta een, caawa fiidkii napoli iyo roma Een, xiisaha ciyaartan ayaa ahaa cabdiqaadirow in labada kooxba ay u tartamayaan boosaska champions league ee kaalimaha saddexaad iyo kaalinta afraad Een, atalanta ayaa waxa ay hadda ku jirtaa kaalinta saddexaad laakiin roma waxa ay leedahay sagaal iyo toban dhibic napolina waxay leedahay siddeed iyo toban dhibic marka waxaad moodaa in la isku haysto booska afraad Een, waanu arki doonaa natiijooyinka ka soo baxa een, ciyaarahaas dhinaca spain la liga haddii aan fiirino een, ciyaaro ayaa jira een, barcelona oo horyaalka horkacaysa labente ayaa caawa fiidka la dheeli doontaa Een, real madridna waxa ay la dheeli doontaa kooxda real betis caawa Ee, ciyaar kale oo adag ayaa waxay dhex mari doontaa kooxaha atletic madrid iyo shbilia dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa haatanna kaalmihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta sirmaqabe iyo fanaanada sahra axmed jamac
codkaasi baxsan ee allah u naxariistee fanaanada sahra axmed ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadir samakaab ah nuur bukhaari iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saarista inoo joogay taniyo idaacadaheeya dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo Hi.